habeen wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal kusoo dhowaada laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington afrikada bari haatan dhegaystayaal saacaddu waa toddobadii fiidnimo halka washington ay ka tahay koob iyo tobankii barqannimo
dhegeystayaal waa fiidnimo khamiis ah bisha janawarina waa saddex sanadkuna waa laba kun iyo sagaal iyo tobanka waxaadna haatan naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somaali dotcom waxaan caawa wadajir idaacaddeena kugu soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigu ah ibraahim xasan daandurey
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah qaar ka mida isimada iyo madax dhaqameedka puntland oo soo saaray war ka hor imanaya qaraar ay dowladda puntland ku mamnuucday inay maamul goboleedkaasi u safraan mas-uuliyiinta dowladda federaalk ee soomaaliya xilliga lagu guda jiro doorashooyinka puntland waxaa la isla gartay wax alla wixii aanina qaban oo dadkeenna muwaadiniinteenna iyo muwaadiniinta soomaaliyeed caqabad ku ah in laga saaro meesha waxaa la isla gartay muwaadin kasta oo soomaaliya muwaadin kasta oo reer puntland ah oo aan dembi cad ka gelin puntland inuu xor yahay inuu puntland yimaado
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno gargaarka la siiyo dowladaha caalamka iyo saamaynta ka dhalata ku tiirsanaanta kaalmooyinka caalamiga
qorshaha deeqda loogu talagalay waxay ahayd dadkan wadamada dhaqaalaha layi in wadamada saboolka ah in saboolnimada ay uga baxaan loo siiyo deeq marka waxa timiday deeqdu halkay ka ahayd inay dadkan dhaqaalahoodii soo kordhiso waxay keentay dhaqan kaloo ah tiirsanaan waxaa kaloo aad maqli doontaan ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya nicholas hayson oo jeedinaya khudbada uu kaga hadlayo amaba jeediyaba xaaladda soomaaliya
iyo qodobo kale hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii dunida
dalka boqortooyada sacuudi arabiya ayaa markii ugu horraysay maxkamadda soo taagaya koob iyo toban qof oo ku eedaysan dilkii weriya jamaal khashuqji oo wax ku qori jiray wargeyska washington post islamarkaana ka soo horjeeda dhaxal sugaha dalkaasi sacuudi arabiya maxamed bin salmaan wariyahaasi oo labadii bishii oktoobar ee sanadkii aynu soo dhaafnay lagu dilay qunsuliyadda uu sacuudiga ku leeyay magaalada istanbul ee waddanka turkiga wakaaladda wararka ee sacuudiga ayaa sheegtay in ay dacwadoogayaashu ay dalban doonaan ciqaab ku habboon in la mariyo dadka eedaysanayaasha taasi oo ay ka mid tahay waa ciqaabtaasi in la dilo shan ka mid a xubnaha eedaysan magacyada xubnaha eedaysan ayaan lagu shaacinin warkan ay wakaaladda wararku soo saartay
ururka caalamiga ee muhaajiriinta oo im ayaa waxaa laga soo xigtay in muhaajiriinta dalkaasi sbain uu dejiyey sanadkii tegey ee labada kun iyo sideed iyo tobanka tiladoodu ay gaarayso konton iyo toddoba kun laba boqol iyo konton iyadoo maalin walbana isku celis ahaan ay dalkaasi soo gaarayeen boqol iyo lixdan muhaajiriin talada muhaajiriinta badda ku dhimata ayaa sanadkii tegey waxa ay ka badnayd tii sanadkii ka horreeyay ee labada kun iyo toddoba iyo tobanka iyadoo dhammayd toddoba boqol iyo lixdan iyo sagaal qof korarka imaatanka muhaajiriinta ee sbain ayaa waxa ay ka dhalatay kadib markii loo diiday inay galaan dalalka talyaaniga iyo malt safiirka maraykanka u fadhiya dalka ruushka john hansman ayaa booqday nin u dhashay dalka maraykanka oo howlgaba ka noqon ciidamada badda islamarkaana ruushku u xidhay eed la xidhiidha basaasnimo sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanku safiirku waxa kale oo uu khadka telefoonka kula hadlay qoyska paul wolman hase yeeshee wax faahfaahina lagama bixin waxa ay kaga wada hadleen khadkaasi telefoonka waxaana la sheegay in ambasador hansman uu taageero u muujiyey ninkan xidhan islamarkaana uu sheegay sida ay safaaraddu diyaarka ugu tahay ogolaanshiyahan ayaa la bixiyey saacada kadib markii xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeo uu sheegay in ay uu filayo in sharaxaada ku aadan uu helo xadhigga muwaadinkan maraykanka u dhashay isagoo dalbaday in la sii daayo haddii xadhiggiisu aanu ahayn mid habboon
warbaahinta dowladda shiinaha ayaa waxay sheegtay in ay ku guulaysteen in markii ugu horreysay ay gaaraan cirifka shishe ee dayaxa telefishka dowladda shiinaha ayaa waxay sheegtay in dayaxa gacmeed shiinuhu uu leeyahay uu ka digay dayaxa gaar ahaana meel aan hore loo gaarin dayaxa gacmeedka ayaa sawiro soo diray markii uu gaaray dayaxa shiinaha ayaa dadaal ugu jira inay awood ay ku yeeshaan hawada sare iyada oo la tartamaysa maraykanka iyo russia
fiid wacano wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ayaanu idin leenahay meel kasta aad joogtaan baalka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda fiidnimo ee v o a ee idinka imanaysa washington haatanna aynu ku horrayno dhanka iyo puntland qaar ka mid a isimada puntland ayaa soo saaray go'aan ka hor imanaya qaraar ay dowladda puntland ay ku joojisay wasiirada iyo howlwadeennada dowladda federaalka ah inay ku tagaan puntland inta lagu guda jiro xilliga doorashada faahfaahinna warbixintaasi ku saabsan waxaa magaalada garowe nooga soo diray wariyahayaga nuux muuse birjeeb
shir isimada ay ku yeesheen garowe ayay kadib ka soo saareen go'aamo ay uga hadlayaan joojintii wasiiradii iyo howlwadeennadii dowladda federaalka looga joojiyey inay ku soo gaari karaan puntland inta ay doorashooyinka socdaan suldaan bashiir muuse koonte oo afka isimada ku hadlayey ayaa go-aanka isimada u akhriyay saxaafadda waxaad la socotaa nin maalin dhoweyd inay soo baxday warqad ka soo baxday wasiirka amniga iyo wasiiro kale warqaddaas oo dhowr qodob ka koobnayd qodobadaas oo qayb ay dadka qaybtiis ay ka biyodiideen arrintaas waxaanu ka samaynay wadatashiyo tiro badan waxaanu la kulannay madaxweynaha hadda talada haya cabdiweli waxaan la kulannay musharaxiinta waxaan la kulannay saraakiisha amniga iyo annaga oo falanqayn dheer kadib waxaa laysla wada gartay in doorashadu inooku dhacdo habsami iyo si xasilooni ah waxaa laysla gartay wax alla wixii aanina qaban oo dadkeenna muwaadiniinteenna iyo muwaadiniinta soomaaliyeed caqabad ku ah in laga saaro meesha waxaa laysla gartay muwaadin kasta oo soomaaliya muwaadin kasta oo reer puntland ah oo aan dembi cad ka gelin puntland inuu xor yahay inuu puntland yimaado howlihiisa ka fushado waxaa kaloo layskla gartay musharaxiintu in ay xor yihiin inay qabsan karaan shirarkooda siyaasadeed iyaga oo mar kasta la shaqaynaya saraakiisha amniga oo loo xilsaaray lana socodsiinaya si wada jir ah nabadgelyada si looga wada shaqeeyo waxaa kaleeto oo laysla gartay in ay jiraan xawaalado bunuug nidaam ku shaqaynayay cid alla ciddii markaasi shaqadooda ama lacag u baahata ama dadku dee kolley waxa weeye waddanka shaqadii way ka socotaaye shaqadii kama joogsane ganacsigii baa socda danihii baa socda waraadadii baa socda waxay soo marayaanin sistamka nidaamka ah xawaaladuu way furan yihiin lamana xiraayo waxyaabaha la sheegsheegayo oo la leeyahay xawaaladii baa lacagihii laga joojiyey lacaga laguma soo xawili karo waxaas waxba kama jiraan xawaaladuu way shaqaynayaan banuugtu way shaqaynaysaa amnigu wuu shaqaynayaa waddanku sistamkiisa sidii buu inoo ku shaqaynayaa wax welwel ah ilaa iyo hadda oo jira ma ay jiraan suldaan koonte ayaa sidoo kale shacabka ugu baaqay inay kaalintooda ka qaataan sidii ay doorashooyinka ugu dhici lahaayeen si nabada waxaa laysla gartay inay reeban tahay wax kasta oo khalkhal ku ah nabadgelyadeenna puntland xuduudaheeda kulligeenna kulligeenna aynu ku hayno indhaha si wada jirana uga qayb qaadanno ayaa laysla wada gartay musharaxiin madaxweynaha talada hadda hayo isna musharaxa isimada taliyayaasha shacabka puntland waxaan u sheegaynaa ilaa iyo hadda inay hawshu inooku socoto si wanaagsan ilaahayna waxaan uga ka rajaynaynaa inuu inta dhiman ee yar inooku dhammeeyo si nabadgelyo iyo xasilooni ah ayna inoo soo baxaan wax khayr ku jiro oo lagu farxo ilaahayna uu dadka khiyaarta ah isagaa ina kala yaqaane talada uu inooku dhiibo sidaa darteed shacabku si deganaanah oo nabadgelyo ku jidho howlaha hawlo socdeen amnigana ha ka qayb qaateen xasiloonidana ha ilaaliyeen inkastoo guddiga amniga ay horey u soo saareen go-aan lagu joojinayo in wasiirada iyo howlwadeennada dowladda federaalk soomaaliya ay ku soo gaarayaan garowe haddana shacabka waxay u muuqdeen kuwa ka soo horjeeda iyagoo ka hadlay warbaahinta maxalliga iyo baraha bulshada nuux muuse birjeeb v o a garowe
si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa si rasmi ah maanta wuxuu ugu dhawaaqay in la sameeyey keydka dhiigga ee cusbitaalka guud ee magaalada hargeysa kaasi oo bukaanada u baahan in dhiig lagu shubo ay ka heli karaan mar kasta wariyaha v o a sagal mustafa xasan ayaa arrintaas waxay ka wareystay wasiirka horumarinta caafimaadka xasan ismaaciil oo faahfaahinaya keydka dhiigga ee la hirgeliya xukuumadda somalilan oo uu hogaaminaya madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi xubno ka mida golaha wasiirada iyo qaar ka mida shaqaalaha dowladda ayaa maanta soo bandhigay mashruuc cusub oo dhiigga loogu shubayo dadka danyarta ah ee aan iyagu awoodi karayn iyo sidoo kale cid kasta oo xaalad deg dega oo dhiig u baahata mashruucani ayaa lagu soo bandhigay magaalada hargeysa sidoo kalena waxaa loogu talagalay keydka qaranka ee dhiiga taasi oo cid kasta oo u baahata ay ka faa'iideysan doonto haddaba wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee somalilan xasan ismaaciil yuusuf oo waraysi gaara siiyey laanta afka soomaaliga v o a ayaa ugu horeyn ka waramaya mashruucani iyo waxa uu ku saabsan yahay wahagaag wasiir ugu horeyn kusoo dhawow idaacadda laanta afka soomaaliga v o a bal maanta hawshani aada qabateen ka wasaarada caafimaad ahaan iyo ka xukuumad ahaan bal warbixinadaas waad mahadsantahay sagal mustafa xasan nuur maanta waxaanu qabanay howl aada u weyn oo madaxweynihii jumhuuriyadda jamhuuriyadda somalilan iyo golihii wasiirada iyo mxua madaxtooyada shaqaalaheedii waxaanu daah furay olole koowaad ee la bilaabmay sanadka cusub bisha saddexdeedii laba kun iyo sagaaliyo tobanka oo uu madaxweynaha iyo madaxda kale la socotay ay ku daaqeen dhiig dhiiggaasoo loogu talagalay in lagu kaydiyo keydka qaranka ee cusbitaalka guud ee hargeysa oo loogu kaydin doono ciddii qofkii somalilan ku nool ee u baahda dhiigga in la siiyo inta badan waxaa dhacda marka dadka inu dhiig u baahdan layihahdo ordo ama reerihii ama xaafadii ama qoyskii u yeedho waxaa lagu talagalay dumarka uurka leh dadka shiralka badan wax ku noqda dadka caadiga ee ama xanuuna helaan ama waxyaabo kale ku dhacaan ee dhiigga u baahan in si deg dega markiiba dhiigga loogu helo maanta markaa ololahaas maantuu bilaabmay waxaana u hirgelinaysa wasaaradda horumarinta caafimaadka insha allahu tacaala wuxuu ka wada hirgeli doonaa gobolladoo dhan buu ka horgeli doonaa meelihii kayd dhiiglena waa lagu kaydinayaa meelihii kalena toos baa loogu siinaya loo siinaya qofkii u baahnaa marka barnaamijkani ma barnaamij intaad furteen maalimo kooban soconaya mise waa mid wasaaraddu caafimaadku ay ugu talagashay iyo xukuumaduba in uu sidaa ku socdo weligii oo loogu deeqo bulshada waxay ahayd waa su-aal wanaagsan waxay ahayd ujeedada ugu weyn waxa weeye in dadweyneheenu ogaado dhiigga shubisteesu inaanu dhibaato ahayn inuu sadaqa jaariya xitaan yahay qofku kolleyba markaa boqol iyo labaatan maalmood la joogaba dhiigu kale wuu isbedelaa waxay ahayd wacyigelin ah dadweynuhu inay dhiigga bixiyaan inay tagaan goobaha caafimaadka ee waaweyn sida cusbitaalka hergeys oo kale oo loogu diyaar yahay in dhiiggii laga shubo oo loo kaydiyo dadkii u baahnaa muhiimadda ugu weyn waa taa waxaana wadaysa wasaaradda caafimaadka waa joogto ayuu noqonayaa dadkii waxaa loo baahan yahay in madaxdii waxay tustay in dhiiggii bixintiisu ay tahay sahal tahay dadweynihiina ay si sahla u helayaan markay u baahdaan dhiiggii marka arrintaas waa wacyigelin guud waana arrin joogto noqon doonta ee aan ahayn in marun la sameeyo aan ahayn
arrintani arrin aada muhiima weeyaan oo bulshada anfacaysa sidaynu wada arkayno waxaa jirta arrin kale oo iyaduna ka baxsan oo dhinaca caafimaadka la xidhiidha uun oo ah dadka danyarta ah ee aan haysanin marka xaalada emergency oo caafimaad ay u baahdaan aan iyagu kharashaadkii haysanin oo mararka qaarkood iyagoo xaalad adag ku jira lagu yidhaahdo lacagtii soo qaata arrintaasi iyada ka wasaaradda caafimaad ahaan maadaamaad wasiirka hogaaminaya tahay iyo xukuumad ahaan qorshayaal ma idinka jihaysan yihiin horta wasaaradda horumarinta caafimaadku caafimaadka guud waa bilaash laakiin se cusbitaalada iyo adeega kale ay bixiyaan ama bukaanjiif ha noqdo ama bukaan socdo ha noqdo wax yar baa dadka laga qaadaa qofka danyara ee aan awoodin waxa waxay wasaaraddu u leedahay awood ay ka dhaafto kharashka qofka dhiigu se maaha isagu lacag dhiigu wuu ka duwan yahay dhiiga qofka kaydka dhiig looga baahdo ee dhiig u baahda lama odhanayo intan keen iyo ama dhowr shilin keene waa bilaash isagu howlaha kale caafimaad ee deg deg ah ee emergencyga iyaguna waa bilaash qofka lacag lama weydiinayo ama inta yare laga qaadayo lama weydiinayo ilaa iyo marka hore emergency laga saaro waa inay sidaas cadaan noqotaa qof emergency ku jira oo laga qaadayo ma jiro isagale lacag markii hawshaa degdegay dhammaato wixii kharashee yaraa ee qofka kusoo bixi lahaa qofkii karaya qofkii karaya awoodda leh markaa kadib baa laga qaadaya laakiin xagga hore laga weydiin maayo ugu dambeyntii wasiir fariinta caafimaad ama ka wasiir ahaan eed halkan maanta v o a uga marinayso bulshada somalilan maxayd hadda v o a waan mahadnaqayaa talabaad waxa wey dadweynaha kow number one xanuunku wuxuu kuu jiraa inta xashiishku kuu jiro ama qashinku kuu jiro caafimaadka guud hala ilaaliyo hala ilaaliyo caafimaadka guryaha ka caruurta faraxalkooda iyo ka hortaga cudurada faafa oo ah in haddii qof aad is leedahay cudur ama qaaxu qabaa oo kale ama xanuun kale oo faafaya ha ku haysanina guryaha fadlan soo gudbiya markiiba goobta caafimaadka kugu dhow gudbiya
waa hagaaga kaasina dhegeystayaal waxau ahaa wasiirka horumarinta caafimaadka ee somalilan xasan ismaaciil oo u waramayey waryaheena sagal mustafa xasan halkaad weli nagala socotaana waa baahinteeni fiidnimo oo idinkaga imaaneysa washington
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o e kuna xidhnow warka v o e iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o e ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ayaanu idin leenahay dhammaantiinba fiid wacano wanaagsan weli wararka dhinaca somalilan ayaan ku wada jirnaya kooxda fanaaniinta xidigaha geeska ee xaruntoodu ay tahay magaalada hargeysa ayaa cabasho ka muujiyey ciidamada ammaanka somalilan oo ay sheegeen inay ka joojiyeen xaflad ay habeenkii sannadka cusub qabanayeen mas-uuliyiinta kooxdaasi ayaa sheegay in barnaamij ay qabanayeen barnaamijka ay qabanayeen aanu ahaynan idhaahdee bandhig faneed balse ay dadweynuhu ka soo qaybgalayeen balse u ahaa barnaamij ay heese ku duubayeen uguna tala galeen munaasibadda sannadka cusub aawadeed sababta barnaamijkaasi fanaaniinta looga joojiyey ayaa lagu sheegay in uu qabtay go'aan ay dhowaan soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha somalilan kaasoo lagu mamnuucay in goobaha lagu caweeyo ay furnaadaan wixii ka dambeeya koob iyo tobanka iyo konton daqiiqo habeenimo warbixin haddaba aruntaasi arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada hargeysa nooga soo dirtay wariyahayaga sagal mustafa xasan nuur
kadib markii xukuumadda somalilan dhowaan soo saartay go'aamo ay ku mamnuucayso goobaha lagu caweeyo ama dhallinyaradu madadaalada ay ku qaataan arrintani ayaa saamaysay dhallinyaro badan oo ah kuwa is-aroosanaya kuwa kale ee iyagu xafladaha leh iyo sidoo kale fanaaniinta doonaya iyagu inay qabsadaan showyada kala duwan ee dadku isugu yimaadaan islamarkaasina lagu madadaaloodo kooxda xidigaha geeska oo ah fanaaniin ku midoobay soo nooleynta fanka oo ku nool magaalada hargeysa ayaa v o a u sheegay in hore saameyn ay ugu yeelatay go-aamada xukuumaddu ay soo saartay hase ahaatee xukuumaddu ka joojisay show ay qabsan lahaayeen haddaba kooxda xidigaha geeska oo sanadkiiba mar qabsada barnaamij u gaara oo xiisahooda ay kusoo bandhigaan ayaa ciidamada boolisku xoog kusoo galeen goobtii ay ku qabsanayeen barnaamijka lagana joojiyey sida uu v o a u sheegay xogayaha kooxda xidigaha geeska cabdiraxmaan caydiid oday
walaashay isaga mustafa xasan nuur horta marka hore waad mahadsan tahay waxay wax u dhaceen kolley goobjoogna waynu wada ahayn waxaynu duubaynay oo aad daadihinaysay barnaamijkii sanadka oo sanad walba alaabaan u qabanno markuu sanadku soo gelayo ka kalena baxayo barnaamijkaasaan u qabanaynay muu ahayn show laakiin wuxuu ahaa waraysi waraysigaasna waa waraysi bulshada soomaaliyeed ee ku xidhan fanka kooxda xidigaha geeska ay aalaaba walaalayn ku tala galaan oo ay sugaan sagaley waxaa dhacday xukuumaddu inay soo saartay maxaan ku rahdaa qawaaniin iyo go-aan in habeenkii koob iyo tobanka laga rabo hoteelada anoo soo noqon doono kii kooxda awaamiirtaas haddana lasoo rogay annagoo tixgelinayna n xukuumadda ama awaamirtii ka soo baxday waanu baajinay showgii aanu qaban lahayn waxaanu ka dhignay oo aanu ka dooranay inaanu inaanu showgii qabanno waxaanu ka doorbidnay inaanu waraysi keliya qabanno crown baanu joognay cid namayta raaxayn horena waanu sheegay cid namayta raaxayn kooxdo keliyaanu hayn iyo inamada kameramanada kooxda waxaan anu walaal qalabba u arkaa haddaan afkii kooxda ku hadlayo haddaan kayga gaar ahaanada shaqsi ahaan aan ku hadlayaba waxaan u arkaa inay tahay caburin baan u arkaa anigu walaal mana qurux badna ma fiicna xukuumaddu ha qabato ah waxyaabo badan baa walaal bailahsan waxa bailahsan dalka waxaa ka jirtaa qabyaalad bahlay baa jirta waxaa jirtaa shaqala-aan baa jirta waxaa jirta sixir barar baa jira waxaa jira sagalay walaalo caafimaad daraa jirta horena waanu sheegay walaal in xukuumaddu kaalinteedii ay ku mashquuli lahayd maha kaalinta fanka marka ku noqdo kooxda madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan mudane musabix cabdi marka ololaha iyo kaameenka la waday xidigaha iyo madaxweynuhu way wada lugeynayeen bari ilaa min galbeed magaalo kasta oo kaambeenka waxaa jirta khudbado madaxweynuhu jabuuti isagoo jooga uu kooxda ku faanayay way jireen oo waa lahayaa oo way baxeen oo uu leeyahy abaalkooda kooxda macnaha waan de gudi doonaa waana wax jiro walaalo youtubeka iyo midiyaha ayay ku jiraan dadka caburin baa saaran walaal run baa fiican haa caburin way jirtaa walaal koob iyo tobanka seexda maxay koob iyo tobanka dadku seexdaan sixir barar baa dadkii laayay ma qof sixir barar hayo oo naftu haysaa koob iyo tobanka seexanaya anugu uma arka qurux runtii sagalaya fankana aad buu saamaysay oo dhinacii showyadiin iyo aroosyadii laydinka soo dalbanayay idinka laftarkiina aad buu saamaysay baan filayaa go-aanka walaal way saamaysay sagalay meesha aanu maanta ku noolahayd waa dalka iyagoo caasimadda jamhuuriyadda somalilan waa hargeysa wax entertainmentii oo walaal laga isticmaala imika sidii xukuumaddu ay u timi ma jirto cawiisyo iyo meelo dhalinyaradu iskugu iman jirtay iyo hoteelo ma jiraan waxba ma jiraan marka walahi dadku way la dareemayan waxaan dareemaya dambeyntii adigoo ah xoghayaha kooxda xidigaha geeska fariinta fan ahaaneed ee aad halkan ka marinaysaa maxay n sagale fariinta halkaan ka marinaya aan marinaya waxay tahay hadday tahay kooxdayda aan maamulka ka mid ahay iyo hadday tahay fanaaniinta kale ee ka dhisan wadanka barefadka iyo kuwa kooxa kooxaaba waxaan baa kugu duraya anba aniga ayla qurux badan oo noo fiican fan ahaan inaanu isu imano in waxna lagaga talagalo xukuumaddana wax nagaga talagasho waxaa kaloo aan ku boorinayaa xukuumadda waa xukuumaddayadii inay dadka caburinta ka dayso inay shaqayso ay xukuumaddu annaga noo shaqayso annaguna aan la shaqayno annagaa diyaar u ah waa hormuud meel aad ka tahay xiliye meel aad ka tahay ku tahay hoodan aad ku tahay dalkaaga laga helaa
dhanka kale wasiirka amniga maxamed muuse oo isagu hore go-aankani u soo saaray uguna dhawaaqay ayaanu isku daynay inaanu la xidhinno balse wasiirku uu ka gaabsaday arrintan inuu ka hadlo sagal mustafa xasan nuur v o e hargeysa
kulan goordhoweyd la soo gebagabeeyey ayaa ergeyga gaarka ee xogeyaha guudda ee qaramada midoobay arrimaha soomaaliya nicholas haysom waxaa uu golaha ammaanka uga warbixiyey xaaladaha amni dhaqaale iyo siyaasadeed ee soomaaliya kulankaasi oo hore golaha ugu qorshaysnaa ayaa imanaya xilli dowladda soomaaliya ay eriday kuna dhawaaqday in nicholas haysom uuna ka howlgeli karin dalka soomaaliya kadib markii dowladda federaalk ah ay ka gaduudo warqad uu ergagu u diray wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya taasi oo uu kaga dalbanayay in faahfaahin laga bixiyo sidii loola tacaalay doorashadii maamulka koonfur galbeed soomaaliya haddaba faahfaahinta khudbadaasi ee golaha ammaanka uu ka jeediyey nicholas haysom waxaa la socday oo isha ku hayo soo jeedinaya xuseen barre aadan mahadsanid ibraahim ergeyga qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya nicholas haysom ayaa warbixintiisa ku bilaabay isagoo xusay in uu xilka la wareegay saddexdii oktoobar iyadoo oo madaxda soomaaliyana ay si fiican u soo dhoweeyeen ergeyga ayaa xusay in soomaaliya ay horumar ka samaysay dhinaca la dagaalanka musuq maasuqa iyo hirgelinta hanaan maaliyadeed iyadoo oo sanduuqa lacagta adduunka ee i m f uu qiimeyn ku sameeyey shaqada xukuumadda oo lagu tilmaamay mid si wanaagsan u tallaabsanaysa waxaana uu xusay in uu koror ku yimid dakhliga ay dowladdu soo xaraysay ergeyga qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya ayaa sidoo kale xusay in dhinaca u diyaargarowga doorashooyinku ay si wanaagsan u socdaan iyadoo ilaa iminka la diiwaangeliyey shan iyo soddon xisbi ergeyga ayaa walaac ka muujiyey khilaafka u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka
the stalemate between the federal government and the federal member states continues to impede concrete progress.
inkastoo horumarkaasi uu jiro haddana xaaladda ka dhex taagan dowladda federaalk ee soomaaliya iyo madaxda maamulada waa mid caqabad ku ah hirgelinta hanaanka federaalka ah iyo sugidda amniga dalka arrinta kale ee uu ka hadlay ergeyga qaramada midoobey nicholas haysam ayaa ahayd xadhigga mukhtaar roobow oo murashax ku ahaa doorashadii koonfur galbeed soomaaliya ergeyga ayaa sheegay arrintaasi inay walaac abuurayso sida uu hadalka u dhigay We witnessed this during the electoral process in Southwest State. Allegations of interference by the federal government and the violence which erupted following the arrest. of arrintani waxaannu aragnay intii ay socotay doorashadii koonfur galbeed soomaaliya iyada oo lagu eedeeyey dowladda federaalk ee soomaaliya in ay faragelin samaynayso iyo rabshadihii ka dhashay xadhigga mid ka mida murashaxiintii taasi doorasho u tartamayey arrintaasi oo saameyn ku yeelan karta mustaqbalka doorashooyinka ee maamulada iyo weliba doorashada guud ee soomaaliya labada kun iyo labaatanka ergeyga qaramada midoobey ayaa sheegay in arrinta ka dhacday koonfur galbeed ay saameyn ku yeelan karto dhallinyarada shabaab ka tirsan ee iyagu raba inay qoryaha dhigaan oo ay siyaasadda ka qayb galaan mustaqbalka ergeyga qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya ayaa xusay in al-shabaab ay tahay halista ugu weyn ee soomaaliya ka jirta waxaa kaloo xusay in kooxda isis ay bilowday inay lacago baad ah ay dadka iyo ganacsatada ka qaadaan taasoo keentay inay isku dhacaan shabaabka iyaga iyo iyagoo isku haysta sida uu sheegay lacagta baadda ah ee ay dadka ka qaadaan ergeyga qaramada midoobey ayaa ammaanay kaalmadii kulamadii saddex geesoodka ahaa ee madaxda soomaaliya eritrea iyo etoobiya ay yeesheen taasi oo ku tilmaamay mid muujinaysa inay soomaaliya kusoo noqotay xayndaabkii dalalka deriska iyadoo kaalin wanaagsanna ka qaadanaysa dhinaca kale waxaa shirka golaha ammaanka ka hadlay wakiilka midowda africa francis madera oo aad ugu nuxnuxsaday ahamiyadda ay leeyihiin shirarka saddex geesoodka ah ee madaxda geeska africa
of the winds of change blowing in the region, Somalia was able to capitalize on the positive aspects of these changes.
iyadoo ka faa'iidaysanaysa dabaysha isbeddelka ee ka jirta geeska afrika soomaaliya waxay si wanaagsan uga faa'iidaystay isbeddelkaasi iyada oo is abuurtay iskaashi ka dhaca dalalka geeska afrika dhinaca kale ergeyga ama wakiilka midowda afrika u qaabilsan soomaaliya francis madera waxa uu ammaanay iskaashiga u dhexeeya geeska afrika iyo dalalka khaliijka isagoo muujiyey rajo fiican ka muujiyey booqashadii uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya ku tegey sacuudiga taasoo meesha ka saartay buu yidhi ismaandhaaf hore u jiray sidoo kale waxa uu sheegay in tallaabo dhinaca ammaanka ah ay soomaaliya qaaday si ay ciidamada soomaaliya ula wareegaan howlaha ay amisom hayaan dhinaca kale waxaa kulankan ka hadlay danjiraha soomaaliya u fadhiya qaramada midoobey abuukar baale waxa uu cambaareeyey weerarkii lala beegsaday xarunta qaramada midoobey isaga oo sheegay in dowladdu ay bilowday dambi baadhis arrintaasi la xidhiidha waxaa kaloo ammaanay oo uu soo dhoweeyey warbixinada ay qaramada midoobey siiyeen wakiilka qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya iyo weliba wakiilka midowda africa sidoo kale waxa uu danjiraha soomaaliya ka warramay dadaalka ay dowladdu ugu jirto dhinaca dhaqaalaha nabadgelyada horumarinta iyo weliba la dagaalanka musuq maasuqa warbixintaasi ku saabsanayd kulan xogeyaha guud ee qaramada midoobey ergega u qaabilsan soomaaliya nicholas haysam uu golaha ammaanka ugu warbixinayey xaaladaha amni dhaqaale iyo siyaasadda soomaaliya xuseen barre aadan ayaa soo jeedinaya halkaad weli lagala socotaan dhegeystayaal waa washington haatana waa barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan waxaan ku egeynaa gargaarka iyo saameynta ku tiirsanaanta gargaarkaasi cabdi xakiim maxamuud shirwac ayaa soo diyaariy
kulanti wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii bandhiga v o a toddobaadkana barnaamijka bandhigga v o a waxaynu ka soo qaadan doonnaa gargaarku sida uu keeno in bulshadu ay ku tiirsanaato deeqaha iyo weliba gargaarka ay qaadanayaan iyo weliba saamaynta ay arrintaasi ku yeelato muddooyinkii u dambeeyey waxaa waddamo badan oo ka mida dalalka uu dhaqaalahooga hooseeyo ka socday howlo gargaar oo lagu kaalmaynayo bulshada ku nool waddamadaasi howlahaas oo inta badan ay gacanta ku hayaan hay-ado iyo weliba ururo caalami ah oo gacan ka hela dalal shisheeye yaasiine daheeye oomane oo ah cilmi baadhe ka shaqeeya arrimaha samafalka kuna sugan magaalada boorama ayaa qaba in qorshii loogu talagalay ahaa in dalalka qaniga ah ay gacan qabtaan kuwa saboolka uu keenay ku tiirsanaan qorshaha deeqda loogu talagalay waxay ahayd dadkan wadamada dhaqaalaha leeyi in wadamadan saboolka ah si saboolnimada ay uga baxaan loo siiyo deeqo marka waxa timiday deeqdu halkay ka ahayd inay dadkan dhaqaalaha ugu soo kordhiso waxay keentay dhaqan kale oo ah ku tiirsanaan ku tiirsanaanta waxa weeye qofkii in wixii la doonayey inuu horumar ku sameeyo ay noqoto wax consumption isticmaal u noqda oo halkii uu joogay intii ereyda uu haystayna ka baaba'do dabeedna oo qofkii noqdo qof dhibadhila oo ku tiirsanuun deeqda halkii laga sugayey in isagu horumar sameeyo intiisii ereyda hore ka baaba'do dabeedna uu deeq u sugo marka ku tiirsanaantu waxa weeyaan qofku inuu isku halleeyo deeqda mashaariic kala duwan oo samafal iyo weliba qaar gargaara ayaa ka socda dalalkaasi ay dhaqaalahooga hooseeyeen soo tilmaannay iyadoo bulsho badan oo baahiyo gaara qaba laga daboolo islamarkaana laga gargaaro arrimaha ay u baahan yihiin haddaba maxaa keena in dal uu ku tiirsanaado deeqaha halkii uu wax kala soo bixi lahaa had iyo jeer waxaa la yidhahdaa waddamadan deeqaha badan la siiyo ama la yidhaahdo dee deeqda ku badan tahay in hogaamiyaashii ka shaqaynaya iyaga laftoodu ay noqdaan meel ay lacag yaroo fudud ka helaan dabadeedna ay korrupshankii kordhiso iyagana dan badan ugu jirta markaasoo dana siyaasiya iyo waxa u adeegsadaan oona iyaga laftoodu kuwan wadamada haysta laftoodu daacad tahay wixii in horumar la sameeyo qaybta saddexaad ee laleeyahay dibadhisiga way keentaa waxa weeye mashruuca marka la sameynayo in aan lagu salaynin baahida dadka la doonayo in wax loo qabto oo had iyo jeer cid aan groundka meeshan wax laga fulinayo joogin inay mashruuca go-aamiso qorshayso iyo siduu wax u qabanayo marka inta badan saddexdaa qaybood baa ugu waaweyn waxaan keenaa in wixii uu noqdo dibadhisiga dadkii ay ku keeno sida caadiga ah dal kastaaba waxa uu leeyahay hay-ado u xil saaran fidinta adeega bulshada islamarkaana ay tahay inay qabtaan ka jawaabidda baahiyaha bulshada hase yeeshee maxamed ubbo oo muddo ka shaqaynaya arrimaha samafalka ayaa tilmaamaya in hoosudhaca uu ku yimaada hay-adahaasi ay qayb ka noqon karaan inay timaado ku tiirsanaanta dhinaca deequhu waxay noqonaysaa runtii wadamadani waxay ugu tiirsan yihiin wadamadana kale waxaa inta badan lagu eedeynayaa waxa weeye haye hay-adihii maxay ahayday howlahani dhiman ee keenaya ku tiirsanaantani ayaa ama daciifa ama way maqan yihiinba oo tusaale ahaan oo kale waxaa ka dhiman waxaan yidhahda institutionska oo waxaa jirin maxay ahayd institutions ama hay-ado adag oo howlahaasi qabanaya dadka kale qaarna waxayba aaminsan yihiinba hadda international systemka ama systemka caalamiga ee adduunyada ah ee hadda maxaada maxaada globalizationka iyo isku tiirsanaantan guud ahaana inuu saameyn ku leeyahay oo hadda berigii hore la odhan jiray hadda wadan hebel maxaa ahde wuxuu ku hormaray waxa waxa waxa waxaasu helay berigii hore lagu hormari jiray hadda waxay u eg tahay inay maxaa ahde waddanka isagoo waxaasoo dhan helay inuu haddana hormarayn oo ay ka hortaagan yihiin caqabado badan oo hadda la leeyahay adduunyadiiba wadamada qaarna waa la fasaxaya horumar fiican bay sameynayaan wadamada qaarna halkaasaa lagu haynaya marka aragti kaloo iyadoo noocaasina iyadoon way jirtaayo international systemka ayaaba hadda kaaba ilaalinaya baaba laleeyahayba inaad hore u marto oo berigi hore waxaa laodhan jiray maxay haday waxa waddanku waa inuu khayraad noocaas ha yeeshaa waa inuu siyaasad ahaan nooca ahaadaa waa inu wixii oo dhan iyadoo waddanka ha u sameeyey oo uu maxay haday maxay haday xitaa dimuqraatic yahay ayuuna haddana waddankiiuna maxay ahday weli ku tiirsanaantay wadamadii kale ama uu waddankii yahay waddan faqiira deeqaha oo sida aynu soo tilmaanay ka yimaada dowlado ayaa sidoo kale ay dadka qaar qabaan in ay tiirsanaantu timaado oo inay qayb ka tahay dano ay leeyihiin dalalka bixinaya arrimahaasi deeqaha iyo weliba gargaarku waa kan mar kale yaasiin daheeye marka la sheegayo qolooyinkan markaa dhaqaalayahankee ku dooda in deeqdu keento ku tiirsanaantu waxay leeyihiin qayb ah wadamadan bixiyo deeqdu markan ay bixinayaan qaarkood waxay ka leeyihiin baa laleeyahay ujeedada qorshahan u qoran maaha dana ka duwan oo ah in waddankani waddanu gumaysan jiray oo kale uu gacanta kusii hayo in xulufooyinka oo kale waddankaasi uu noqdo meel baysahoo uu aanay cid kale si aanay usoo gelin deeqahan u siiyo in uu siya influenska siyaasigiisa si uu waddankaa saameyn ugu yeesho u sameeyo iyo ta kaloo ah inay sameeyeen markan systemkan ay iyagu haynayeen inay noqoto meel raw materialna ay ka helaan waxay soo saaraanna ay dib uga suuq u yihiin markaa sidaa awgeed ay taasina keentay inay deeq badan waddankii siiyaan marka waa mid way jirtaa ujeedada koowaad oo ah dadkan deeqda bixinaya madaaxad bay ka yihiin in dadkani horumar ku gaaraan waa su-aal in badan la isweydiiyo marka dadkuna u badinayaan sababta koowaad ee deeqihu horumarka macnaha u noqon lahayo inay tahay cidan bixinaysa oo ujeedada koowaad ay ka leedahay ee qarsooni aanay ahayn in wadamadan kale horumar gaaraan si ay ugu sii tiirsanaadaan iyagoo danihi ay lahaayeen uga bushadaan arrintan oo badanaaba caan ka ah dalalka saxaraha ka hooseeya qaaradda afrika iyo weliba qaybo ka mida qaaradda eshiya ayaa badanaaba laga hirgeliyaa waddamadaasi mashaariica ku aadan qaybaha kala duwan ee bulshada sahre maxamed oo muddo dheer arrimaha gargaarka ka soo howlgalaysay islamarkaana wax ka soo maamushay ayaa qibtay in arrintani ay bulshadii khiribtay exactly dadkan mucaawinadan eh, horta wax badan way soo qabatay dad badan way soo gargaartay laakiin eh, haddana waxaad moodaa dadkii spoiled inay ka dhigtay oo dadkiiba ay gabeen inay isku tashtaan oo ay muruqooda maalaan iyo maskaxdooda oo ilaahay tala saartaan oo waddankoodii aaminaan oo dhulkoodii aaminaan dhul carro wanaagsan baan joognaa dhul biyole baan joognaa dadkii ma aaminsana dadkii waxay sugayaan mucaawino dibadda uga timaada gacan shisheeyo na soo gargaartun baan sugaynaa mahay ma hayno dad isku tashanaya marka dadkii waxaad moodaa in taas ay dhibaato ku noqoto meeshii ay wax u geyn lahayd ay ay wax ka tar lahayd haddaba maxay keenaysaa haddii ay dhacdo in dal uu ku tiirsanaado deeqaha maxamed uba ayaa tilmaamaya in ay saamayn ku yeelanayso qorshaha horumarinta ee dalkaasi u dejisanayey run ahaantii waxay keenaysaa maxaahadey marka uu wadankii ku tiirsanaado waddan kale horta ta koowaad waxa uu keenayaa waddankii inuuna maxaahaday una samaysan karin isagu maxaahaday ajende horumarineed oo isagu leeyahay oo waxa weeye waxyaabahan lagu siinayo mucaawimooyinka ama eidhka ama dawlad ha ku siiso ama waxaan kale ha ku siiyaan international agencies-ka waxay dhahdaan ama ha ku siiyaan waxay waxay sheegaysaa inay waxaan ay dhahdaan conditionality ay ku xidhayaan oo shuruudo ay ku xidhayaan oo ay leeyihiin markaa maxaahaday waa inaad waxay waxay waxay waxaa samaysaa marka waxyaabaha ugu horreysay ku keenaysa waxaa kamid a maxay noqonaysaa inuu ku tiirsanaado siyaasad ahaan wadankii uu ku tiirsanaado wadamo kale ama uu ku tiirsanaado hay-ado kale uu ku tiirsanaado dabeedna waxay keenaysaa maxaa ahayday inaad inaad kuwaa sugto oo aad xaggaad ka shaqayn lahayd hay-adahaagii ama kuwa caafimaadka ha noqdaan ama kuwa waxbarashada ha noqdaan ama kuwa biyaha ha noqdaan aada horumar ku sameyn lahayd ood governance-kaagii aada hagaajin lahayd oo aad adigu wax ka jawaabi lahayd baahiyahaagii waxay noqonaysaa inaad ku tiirsanaato kuwa oo adiga laftaada awoodihii siiyey ee dabiiciga ahaa laftooda ay kugu dhex seexdaan marka waxay noqonaysaa ku-tiirsanaantaasi ay keenaysaa runtii waxay keenaysaa inay xaggii dhaqaalaha ku saameyso inay xaggii cultureka ku saameyso dhaqankii ay ku saameyso xaggii bulshada marka waxay noqonaysaa waxaasoo dhan ay ku saameyso aakhirkana waxaaba keeni kartaaba de inay maxaada waddankaagii uuma sii jirinba marka aynu ka nimaadno dhinaca dejinta qorshayaasha horumarinta ee waddankaasi uu yeelanayo sidoo kale yaasiin daheeye ayaa qaba dhankiisa inay arrintani keento saameyn dhanka siyaasadda ah taasoo ah in lagu mashquulo waa sidau hadalka u dhigaya deeqaha horta waxay yidhahdaan horta politically saameyn kale ku yeelato waqtiyada qaar waxay gaadhaan wadankii in maamulkii wadanku halkay dadka uga noqon lahaayeen accountable ama xisa- dadka in dawladda kale siday doonaysay in ay fuliyaan way keentaa marka oo ay ka jeestaan adeegii bulshada ay u qaban lahaayeen oo hadiyo jeer shuruudahan deeqaha la socda uun ay iska eegaan oo maxaa shuruudahaasi ay u buuxiyeen lacag malaayiin doolar ah ayaa sannad walba la geliyaa dalalkaasi aynu soo tilmaannay ee dhaqaalahoogu hooseeyo haddaba marka dhanka wanaagga laga eego miyaanay lacagtaasi noqonin mid wax ku biirisa nolosha bulshada dadka ugu badan ee adduunyada fariga ugu badan wuxuu ku nool yahay africa weliba wuxuu ku nool yahay sabsaharan africa lacagta deeqda ilaa intii la bilaabay imiga la siiyey africa waxaa lagu qiyaasaa hal trilyan halkaa trilyan markaad eegto horumarkay u keeneen dadka waxaad moodaa inaan wax la taaban karo oo deeqdaasi inay abuurtay un ku tiirsanaan mooyaane waxa weeye waxay soo saareen world banko laba kun koob kun sagaal boqol koob iyo sideetankii ilaa laba kun iyo tobankii imise qof baa adduunyada ka baxay waxay yidhahdeen waxa ka baxay toddoba boqol oo milyan toddobadaa boqol oo milyan lix boqol iyo toddobiyo labaatan milyan waxaa ka saaray fakriga adduunya china waad garan kartaa boqolkiiba sagaashan haddii toddobadii boqol oo milyan china uu dadka fakriga adduunyada ka baxay laba ku intaa udhaxaysa koob iyo sideetanki ilaa laba kun iyo tobankii wadanka chinana aad garanaysa deeqda inta uu ku tiirsan yahay waxaad garan kartaa markaa deeqdii inay keento un dependency oo muddadaa gaaban dad intaa leeg adduunyada laga saaray fakriga inay tahay waddankaas oo deeqda ay ku tiirsan yahan garanayo waxaa kaloo jira marka la yidhaahdo imiga afartan sano ka hor wadamo badan oo afrikaana ka dhaqaala roonaa calaaqof inta kusoo hagaagsan marka loo eego china sida malawi burundi burkina faso qof calaaqof inta dhaqaalaha kusoo hagaagsan china way ka horgeeyeen afartan sano ka hor maantana oo garanaysa halkay joogaan marka had iyo jeer adeegii bulshadu uu ku baaba'aa dadkii waxay noqdaan dad systemkan ku xidhan markaad eegta africa wadamada deeqda yareeyey boqolkiiba saddex iyo toban bay qaadan jirtay botswana kun sagaal boqol iyo lixdankii ilaa kun sagaal boqol iyo sideetankii waxay sameeyeen markaa imiga deeqdooda waa boqo- hal way ka yar tahay inta deeqa u timaada haddana oo wadamada horumarka ugu badan sameeyey marka wadanka deeq badan hadduu ku xidhan yahay way adag tahayba in so- a- arrimihii bulshada ha noqoto dhaqaalihii inuu horumarba sameeyo marka qolo badan waxay qabaan in deeqdu keentaba abuurtaba ku-xidhnaashahan imiga gabadh sambio dhalatay oo gabadhaasoo cilmiga dhaqaalaha baratay oo world bankana in badan u shaqaynaysay dhambisa moyo waxay buug bay qortay la yidhaha dead aid marka iyadu waxay leedahay war africa intii deeq la siinayey wax dhib ay u keeneen mooye wax horumar ay keeneen ma jiro marka waxay soo qaadanaysaa wadamadii deeqaha la siinayey intay kala ahaayeen siday marka iyadu waxay leedahay niyo deeqdu sideedaba dhib mooye dheef ma keento waxa marka laysku raacsan yahay in ay deeqdu abuurto mid waa a dependencygaas oo ah in dadkii ku tiirsanaadaan ta labaad waxaa imiga cilmi baarayaasha dhan isku raacsan yahay inay corruption keento ta saddexaad waxaa laisku raacsan yahay inay keento market distortion in suuq kori lahaa ay baabi'iso oo imiga tusaale ahaan markaynu eegno innaga soomaaliya waxaa jira imiga laba kun iyo toddobiyo toban deeqda la siiyey waxay ahayd kun toddoba boqol iyo konton milyan oo dollar laba kun iyo toddobiyo tobankii weliba intaasi waxa weeye inta ay qolada hay-adaha la diiwaangeliyey oy ka maqan yihiin wadamo badan oy kamid yihiin aan la haynin lacagtay bixiyeen carab leaga lama hayo china france islamic diplomat banka jaban qatar sacuudi arabia turkey united arab emirates intaasi aanay ku jirin baa waxay noqdeen un to ay samaysay ururisay waxay noqdeen kun toddoba boqol konton iyo saddex milyan oo dollar oo deeqa in la siiyey laba kun iyo toddobiyo tobankii markaad eegto deeqdaasi waxtarkay leedahay waxa dhacay eeg dadkii beeraleyda ahayd waxaa la sameeyey beeraleydii in markii hore saacada la siiyo saacadihii ay keenaan in dadkii meesha ay ka baxaan dibidii ay lahaayeen ay beeraha ku qudan jireen mar labaad waxa dhacay seed in la siiyo seedkay dhigan jireen meesha ka baxay mar saddexaadkii marka wixii soo baxo in hay-adihii keenaan raashin deeqo aada u jaban taasi marka waxay keenaysaa suuqii beeraha ee korayay in suuqii baaba-o dadkii markaa ka niyad jabaan oo ninkii markuu soo saaro raashin qiimo jabana marka la keeno markaad eegto markaa imika soomaaliya kun sagaal boqol iyo toddobaatankii cuntada way isku fillayd waa xilligii u bilaabmay deeqihii ugu badnaayee soviet unionku ina siinayay taasi waxay keentay markaa in marba marka ka dambeysay say u socotay markii dambena maraykan baa soo galay sideetamaadkii iyo wixii ka dambeeyey waxay gaadhay in boqolkiiba toddobaatan in ka badan cuntada soomaaliya dibadda looga keeno markaad eegto wax soo saarka imiga inkastoon deeqdaa wax badan kulahayn somaliland oo imiga intaan sheegano somaliland waxay ku- ka heshay wax ka yar laba boqol oo milyan haddana markaad eegto iyada lafteeda beeraleydii waxaad arkaysaa dhulkii beeraha laga soo saari jiray intii berigii hore lasoo saaray imiga imiga ka yartahay marka deeqdii ma waxbay tartay wax soo saarkii beeraha mise waxbay yeeshay taasi way muuqataa waa la arkaya marka suuq laftiisii kori lahaa way baabiisaa marka sahra maxamed ayaa iyaduna qabta fikirkaasi la mid ah wax weyn oo hadda ka tartan ma jirto intaasna waa la soo biilaa ama waa la eh, gargaar baa la fidinaya wax la taaban karo maanta oo ay- ay- ay ku- ay ka qabsadeenna ma jirto marka waxa ay- ay ka faa'iidaysteen waa just inay sugaan gacan shisheeye marka laga yimaado arrimaha samafalka iyo gargaarka la siiya dalalka u baahan waxaa sidoo kale ay wadammadu qaataan dayn amaba amaah lacageed taasi oo noqota mid muddo daba socota iyadoo waddamo badan ay sannadihii u dambeeyey ay dalalka u baahan siiyaan dhaqaale haba ugu cadcadaado sannadahan dambe dalka shiinuhye haddaba arrintani ma tahay mid laga bixi karo amaba laga maarmi karo waa kan maxamed ubo Een, runtii ku tiirsanaantaasi waxyaabaha lagaga bixi karo waxaa ka mid ah in horta la maxaade dagaal lagu qaado oo lala dagaalamo maxaade waxyaabahaasi keenaya isku halayntaasi is- wadanku ama maxaade bulshadu ay isku halaynayso maxaade deeqahaasi iyo waxyaabahaasi kale dibadda uga imanaya ay- ay maxaade ka ay ay iska joojiso ama ay yaraysaba wadamo badan oo yareeyay horumar fiican ka sameeyna way jiraan oo ay kamid tahay imika waan sheegayay maxaaday botswana iyo maxaaday caverdi iyo rwanda oo iyadu si fiican uga uga maxaaday faa'iidaysatay maxay ahaday een, een, een, deeqihii marka een, een, iyo tusaale haddaan soo qaatay etoobiya oo kale etoobiya oo kale labada kun iyo labaatanka waxay qorshaysatay inay gaadho wadamada maxaaday dhaqaalahoogu meel dhex yahay labada kun iyo soddonka oo kalena waxayba qiyaastayba inay noqdaan wadamada hore u maray ayuba fishankoodu iyo kahay marka wadanku inuu yeesho maxay ahaday vision ama aragti fog oo uu waxaasi ku joojinayo oo uu ku abuurayo maxay ahaday nidaamkiisa maaliyadeed uu hagaajinayo nidaamkiisa maxay ahaday lacagta fiscal iyo maxaa ahaday monetary policies wanaagsan uu sameynayo ayaa maxaa ahaday runtii lagaga bixi karaa iyo maxay ahaday inuu kor u qaado waxaana yidhahdaan delivery capacityga institutionska wax institutionska institution biyo bixin kara ma yahay ku caafimaad bixin kara ma yahay marka waxaasoo dhan bay noqonaysaa inay iska eegaan maxay ahaday een, een, dowladuhu ama maxay ahaday bulshooyinku ay iska eegaan marka waxyaabaha kalena isleeyahay waxay keeni karaan iyaduna oo lagaga bixi karaa maxay ahaday waxyaabahaasi waxaan isleeyahay waxa weeye in la sameeyo shaqo abuur badan la sameeyo africa oo dhan imika africa oo kale haddaan eegno camal la-aan badan baa jirta camal la-aantaasi haddii imika lala dagaalamo tusaale ahaan oo kale oo la sameeyo isku maxaada tiirsanaan xitaa regional integrations oo wa- wadanba wadan ku tiirsado oo camal la-aantaasi la dagaalamada africa waxay noqonaysaa inay waxaas oo dhan maxaada la yareeyo oo qofkii markuu shaqeeyo lacag baa soo gelaysa dib marka dambena wax buu samaynayaa dabeedna saasuu u soconaya walow aanay dhammaan mashaariicdu wada keenin ku tiirsanaan islamarkaana dalalka qaata oo dhan aanay marxaladan wadagelin ayaa yaasiin daheeye uu isagu aaminsan yahay inay muhiim tahay in laga fikiro saamaynta mustaqbale ay yeelan karaan mashaariicdu iyadoo laga eegayo baahiyaha markaasi taagan horta kuwaad waxa weeyaan in waxaani noqdo mashruuca inay baahi asaasiya noqoto oo laga maarsan waayo in deeq la doo deeq la helo oo aanay noqonin marka wixii la qabsan kara la qabsado qofku intii la qabsan kari waayo in deeqdan la doono inay ka timaado baahidaasi noqoto mid qofku qabaan in laga tahadiro marka mashruuca la samaynayo had iyo jeer laga eego mashruucan saameyntiisu maxay tahay eeg maaha maalintan dhow ama markan la- wixii la bixinayo maaha laakiin waxa la yidhaahdo mashruuca sustainability-giisu muxuu yahay imbaga uu ku yeelan doono mustaqbalku muxuu yahay horumarka muxuu ku yeelanayaa marka taa haddii si fiican looga fikiro eh, una noqdo mid necessaria waxay taasi keenaysaa waxa la maalgelinaya ama deeqda lagu bixinaya inay noqoto wax la ogyahay saamaynta uu yeelan doono taasi waxay keenaysaa inay yarayso in deeqdii noqoto inay timaado ku tiirsanaantii inay timaado corruptionkii inuu suuq dhismigii baabi'iyo dabcan meesha kama madhna inay jiraan mashaariic kala duwan oo sannado badan soo socday islamarkaana guulaystay kuwaasoo bulshada waxyaabo badan ku biiriyey islamarkaana aan keenin in ay bulshadu ku tiirsanaato iyadoo sidoo kalena ay jiraan dalal badan oo deeqaha qaata islamarkaana mashaariicda horumarineed laga hirgeliyo iyo weliba kuwa gargaara islamarkaana bulshada ay horumarinteeda iyo weliba qorshayaashooda horumarineed u madax bannaan oo samaysta guud ahaana dhegaystayaal waxaan intaasi ku soo gebagabayn doonaa barnaamijkeenni bandhigga v o a ee toddobaadkan taniyantiinu barnaamijkan oo kale a isugu iman doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aada iyo aad ayaad umahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa cabdixakiim maxamuud shirwac oo soo diyaariyey soona jeedinayey barnaamijkii bandhigga v o e da halkaad weli nagala socotaanna waa washington haatana ku soo dhowaada wargeysyada ridwaan xaaji cabdiweli iyo jaamac buule jaamaca waa kuwan
kusoo dhowaada barnaamijka wargeysada iyo waxyaabaha ay qoreen barnaamijka waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinaya anigoo ah jaamac buulla jaamac oo ku sugan stuudiyaha v o a ee washington jaamaco wargeyska daily mail ee ka soo baxa london ayaa qoray warbixin uu kaga hadlayo golaha ammaanka oo ka doodaya maanta xaaladda soomaaliya kadib markii la soo eriyey wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay ee soomaaliya nicholas haysom wargeyska ayaa ku bilaabay golaha ammaanka ayaa lagu wadaa in maanta ay ka doodaan xaaladda soomaaliya maalmo uun kadib markii dowladda soomaaliya ay ku dhawaaqday in dalkeeda ay ka eriday wakiilka gaarka ee qaramada midoobay oo su-aalo ka keenay xariggii roobow abu mansuur oo ka soo goostay al-shabaab una weecday dhanka siyaasadda wargeysku waxa uu leeyahay kulanka maanta oo khamiis ah ee golaha ammaanka iyo midowda afrika ay uga hadlayaan xaaladda soomaaliya hase yeeshee waxaa iyana diiradda lagu saarayaa kadib markii dowladda soomaaliya ay ku dhawaaqday in nicholas haysom uu ka baxo dalka haysom ayaa isna lagu wadaa inuu warbixin siiyo golaha ammaanka oo soo gudbin doono waxaa loo cuskaday xariggii mukhtaar roobow oo horey u ahaa ku-xigeenka al-shabaab hase yeeshee ka soo baxay sannadkii labada kun iyo toddobiyo tobankii wargeysku waxa uu leeyahay markii la xiray robow waxa uu ahaa musharax u taagan qabashada xilka madaxtinimada koonfur galbeed doorashada ayaa dhacday maalmo kadib xariggiisa dowladda soomaaliya ayaa ku eedeysay haysom in uu ku xadgudbay diblomaasiyadda ridwaano wargeyska the guardian oo isna ka soo baxa london ayaa qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay ma garan karno halka ay lacagtu marto fifa oo loogu baaqay inay caawiso haweenka soomaaliyeed ee ciyaara kubadda cagta wargeyska ayaa ku bilaabay in madaxa kubadda cagta haweenka soomaaliyeed ay ugu baaqday fifa inay ka caawiso soomaaliya dhaqaalaha loo qoondeeyey ciyaaraha dumarka sheyma moxamed oo dadaal badan ugu jirta kubadda cagta ee haweenka soomaaliya mid ka mid ah dalalka ugu khatarta badan dunida ayaa u sheegtay wargeyska the guardian inaysan wax war ah ka hayn halka ay marto lacagahaasi loogu talagalay dumarka wargeysku waxa uu leeyahay urur kasta oo ka mid a xiriirka kubadda cagta waxaa loo qoondeeyaa lacagaha ay ku baxaan qarashaadka haweenka kubadda cagta waxaayana jirta lacago loogu talagalay safarada ciyaartooyda iyo sidoo kale mashaariic kale oo la xiriira kubadda cagta ee dumarka xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed waxa uu ka gaabsaday wax jawaaba mar wargeyska guardian uu wax ka weydiin lahaa arrimahan shiima maxamed waxa ay rumaysan tahay in xubno ka tirsan xiriirka kubadda cagta soomaaliya aanay doonayn inay taageeraan haweenka iyadoo sabab ay u tahay cabsida laga qabo kooxaha xagjirka ah oo ka soo horjeeda waxa ay intaasi raacisay waxaan filayaa in arrintaasi ay ka fadhiisan karaan oo ay ka hadli karaan laakiin ay naftooda u cabsanayaan wargeysku waxa uu leeyahay jaamacow gabadhan waxa ay sheegtay in xiriirka kubadda cagta ay u magacaabeen hawshan ha yeeshee aan la dhegaysan codsigeedii ahaa inay hesho xafiis qalab islamarkaana ay kiraysatay goob ay tababarada ku qaataan gabdhaha waxay intaasi ku dartay in gabdhaha iyo haweenku ay sii wadayaan ciyaarahan iyadoo shaamiya ay aas-aastay islamarkaana ay maalgeliso golden club academy waxaan samaynaa lacago aan ururinno waxaan adeegsanaa baraha bulshada waxaan helnaa kaalmo naga soo gaadha soomaaliya hase yeeshee ma haysanno miisaaniyad gaara oo sannad walba aan ku xisaabtami karno waxa ay ku baaqday in fifa ay wax ka qabato dhaqaale la'aanta islamarkaana looga baahan yahay in isla xisaabtan ka samayso xiriirka kasta oo afrika ka dhisan si loo ogaado in lacagaha loogu talagalay haweenka loo adeegsaday ciyaaraha dumarka iyo in kale wargeyska ayaa ugu dambeyn qoray in fifa ay u sheegtay wargeyska the guardian inay la socdaan arrimahan islamarkaana ay dadaal ku bixin doonaan sidii ay ula kulmi lahaayeen shaamiya moxamed si islamarkaana arrimahan ay ugala hadli lahaayeen wargeyska independent ee ka soo baxaa london cariga ingiriiska ayaa rudwaan uu qoray in ciidamada ilaalada xeebaha dalka sbain ay soo badbaadiyeen afar boqol oo magangelyo doon ah labadii maalmood ee ugu horreysay ee sannadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka ciidamada gaarka ah ee ilaalada xeebaha sbain waxa ay sheegeen in dadkani ay isku dayayeen inay ka gudbaan badweynta mediteraneanka laba boqol iyo sagaashan ka mid a waxaa laga qabtay sida wargeysku uu qoray ama lagu qabtaan idhaahdee shan doomood oo damacsanaa inay yurub u soo gudbaan iyaga oo ka soo galaya badda alboran iyo jiblorta maalintii koowaad ee sannadka cusub ee labada kun iyo sagaal iyo tobanka ayaa boqol iyo koob iyo toban qof waxaa iyana laga soo daadgureeyey saddex doomood muddo sagaal saac gudaheeda ah sida uu baahiyey telefishinka laga leeyahay dalka sbain ee r t v e sbain ayaa loo arkaa dal ay magangelyo doonku isku dayayaan inay uga sii gudbaan yurub hay-adda qaxootiga ee dalka sbain ayaa laga soo xigtay in dad ka badan konton iyo lix kun oo qof ay u soo gudbeen sbain sannadkii labada kun iyo siddeed iyo tobanka toddoba boqol iyo sagaal iyo lixdan qof ayaa dhintay xilli ay ku howlanaayeen inay soo gaaraan xeebaha sbain wargeyska waxaa ugu dambeyn uu leeyahay si kastaba ha ahaatee lama dhihi karo dadka u tahriibaya dhinaca badda alboran ayaa dhimashadii ugu badnayd ay soo gaartay kun iyo saddex boqol iyo lix qof ayaa dhintay iyagoo isku dayaya inay gaaraan talyaaniga ama maalta sannadkii tegey sida laga soo xigtay hay-adda i o m intaas ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo ay si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah jaamac buulo jaamac oo ku sugan washington iyo anigoo ah ridwaan xaaji oo ku sugan london inta mar kale aynu kulmi doonno nabadgelyo
waxaad dhegaysteen wargeysyada waxaa wada jir u soo jeedinayay ridwaan xaaji cabdiweli iyo jaamac abuule jaamac halkaad weli nagala socotaana waa washington haatanna bal cabdixakiim maxamuud shirwac oo ila daadihinaya baahinteenna fiidnimo ayaan ka codsanayaa hadba intuu waqhtiga noo saamaxo qodobadii warka ugu doorka roonaa mahadsanid ibraahim dalka boqortooyada sacuudi arabiya ayaa markii ugu horreysay maanta maxkamad soo taagaya koob iyo toban qof oo ku eedeysan dilkii weriye jamaal khashukji oo wax ku qori jiray wargeyska washington post ee ka soo baxa dalka maraykanka islamarkaana ka soo horjeeday dhexal sugaha dalkaasi sacuudiga boqor aan idhaahdo maxamed bin salmaan kaasi oo la dilay aan idhaa- kaasi waa jamaal khashukji labadii bishii oktoobar ee sanadkii tegay ee laba kun iyo sideed iyo toban xilligaas oo uu joogay qunsuliyadda uu sacuudigu ku leeyahay magaalada istanbul ee waddanka turkiga wakaaladda wararka ee sacuudiga ayaa sheegtay in dacwad oogayaashu ay dalban doonaan ciqaabta ku habboon in la mariyo dadkan eedeysan ciqaabtaasoo ay ka mid noqon doonto in la dilo shan ka mid ah xubnaha eedeysanayaasha dhinaca kalena safiirka maraykanka u fadhiya dalka ruushka john huntsman ayaa booqday nin u dhashay dalka maraykanka oo howlgab ka noqday ciidamada badda kaasoo ruushku uu xidhay islamarkaana uu ku eedeeyey basaasnimo sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanku safiirku waxaa kale oo uu khadka telefoonka kula hadlay qoyska paul welman waa ninkan ruushku haystee hase yeeshee wax faahfaahina lagama bixin waxa ay ka wada hadleen waxaana la sheegay in ambasador huntsman uu taageero u muujiyey ninkan xidhan islamarkaana uu sheegay sida ay safaaraddu ay diyaarka ugu tahay
waa mahadsan tahay cabdixakiim mahaadsana bal dhinacii muusiga haddaan jalacno kusoo dhowaada heesta soo dhowow
waagaag dhegeystayaal waxaan filaya inaad si weyn uga wada heshaan codadkaasi fanaaniinta nimco yaasiin iyo weliba jookle idaacaddayadii fiidnimana heestaasa kusoo gabagabayn doonaa tan iyo kulantii dambe sidaa iyo nabadgelyo
I'm so low, I'm so low.